barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan waa axad saddex iyo tobanka bisha ogost sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maanta oo kale aad dhegaysan jirteen oo toddobaadkan aan mar kale idinku soo celinay barnaamij hore u baxay
bugaagtaan qoray waxaa ka mida buug la yidhaahdo waxaan lumiyey quruxdeydii buugkaas wuxuu ka hadlayaa kimikada la isticmaalo midna waxaa yidhahda ayaa i dhalay oo magacaasuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa inan yar oo su-aashaas dhowr jari weydiiyey inankaasi garan mahayo ciddii dhashay wuxuu leeyahay dhadhanka ho heesihiina kama marna
waaw waaw codkaana waxaan filaya inaad xasuusan doontaan iyo weliba qodobo kale oo xubintii ciyaaruhu ay ka mid tahay ayaad goordhow ka bogan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida sheekh mukhtaar roobow abumansuur oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ayaa yimi magaalada xudur maanta sida ay idaacadda v o a u sheegeen mas-uuliyiinta dowladda shiine macalin nuuro oo ah taliyaha ciidamada gaarka ah ee koonfur galbeed ayaa v o a u sheegay in mukhtaar roobow abumansuur uu haatan ku sugan yahay magaalada xudur halkaas oo uu soo gaadhay saaka saraakiisha dowladda ayaa la sheegay inay xalay kulan kula yeesheen tuulada abal mukhtaar roobow kadibna ay ku heshiiyeen in ay yimaadaan magaalada xudur mukhtaar roobo ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaallo kula jiray maleeshiyada al-shabaab oo weeraray saldhiggiisa bishii juun ee aynu soo dhaafnay ayaa robo laga saaray liiska dadka ay sida weyn u raadinayaan dowladda maraykanka waxaana la sheegay in markaas kadib ay al-shabaab bilaabeen in ay ka saaraan deegaanada uu ku jiro taas oo aan weli u suuragelin wasaaradda garsoorka dalka maraykanka ayaa furtay baaritaan la xidhiira dhacdadii gaadiidka lagu jiirsiiyey dad mudaaharaaday oo dhimasho iyo dhaawacba geystay kaasoo ka dhacay xaafadda jarlotesville ee gobolka virginia wasiirka garsoorka maraykanka jeff sessions ayaa sheegay in rabshadihii iyo dilkii ka dhacay shalayto xaafadaasi uu leeb ku yahay wadnaha xeerka iyo cadaaladda maraykanka isagoo intaasi ku daray in falalka noocan ah nacaybka iyo takoorka ku salaysan ay meelka dhac ku yihiin qiyamka maraykanka taasoo aan la dhayalsan karin guddoomiyaha gobolka virginia ayaa isaguna ugu baaqay dadka isugu soo baxay inay guryahooda joogaan kadib ugu yaraan saddex ruux markii ay ku nafwaayeen qalalaasahaasi isiir nacaybka ku salaysan iyo sidoo kale burbur ku yimid diyuurad helikobtar ah oo uu bilays ku dhacdadan la xidhiiriyey
duhur wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada iyo qoraalka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laasaanuud ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaynu waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena hibada iyo hal-abuurka magaalada laascanuud ee xarunta gobolka sool waxaa soo booqatay dhalinyaro kala duwan kuwaas oo buugaa qoray kana kala yimid magaalooyinka hargeysa muqdisho iyo garowe waxaa barnaamijkeena inagala qayb qaadan doona maxamed cabdicasiis cali jiidaal oo a naadiga akhriska iyo qoraalka ismaaciil mire fadhigiisu yahay magaalada laascanood iyo maxamuud maxamed faarax oo degan magaalada garoowe una dhaqdhaqaaqa sidii dhallinyarada ay isku dhexgal u samayn lahaayeen magaalada laascaroodna haatan ku sugan sidoo kale waxaa barnaamijkani qayb ka ah najax aadan faarax oo iyadu ka midkaa qorayaasha kana timid magaalada muqdisho magacaygu waa maxamed cabdicasiis cali jidaal waxaan ahay xubin ka tirsan naadiga akhriska iyo qoraalka ismaaciil mire oo fadhigiisu yahay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool runtii su-aashaad weydiisay cabdikariin ee ah hibada iyo halabuurka dhallinyarada inagoo dhalinteenu ay da-yar tahay ay la soo baxaan infifaalaha curinta suugaanta ama qoraalka oo laftigiisu ah hal abuurnimo iyo bulshada dhalinyaradu door muhiima ayay bulshadeena soomaalidu leeyihiin su-aashaas oo su-aasha lasii taxalluqda ee ah naadigiina akhriska qoraalka ismaaciil mire door intee leeg buu kuleeyahay arrimaha hibada iyo hal abuurka dhalinyarada muhiimada koowaad ee naadiga loo aasaasay ayaa ah siduu uu dhalinyarada uga soo saari lahaa fikirka iyo hal abuurka ku jira hadday noqon lahayd dhinaca qoraalka hadday noqon lahayd dhinaca farshaxanimada hadday noqon lahayd dhinaca ah waxa la yidhaahdo qoraalka bugaagta dhinaca maxaankush waxa la yidhaahdo ha gebi ahaanba maxamed waxyaabo fara badan baa jira marka laga hadlaya hal abuur dhalinyaraduna ay doonayaan inay hadayo jeer sameeyaan bal iiga sheekee qaababka hal abuurka aada u dhisteen oo kale muhiimada tiirka koowaad waxaanu saaraynaa qoraalka hal abuurka nugu jira sugaanta curayaha oo sugaan badan curiyey waxaa nugu jira qoraayo bugaag qoray fara badan markaa way isku jiraan waxaa kalo ku jira haween ama gabdho iyaguna farshaxamiista oo farshaxanka iyaguna hal abuura waxaad ka mid tahay dhalinyarada siduu waynagu dhaqdhaqaaqda sidii dhalinyaradu ay hal abuur iyo horumar badan u samayn lahaayeen garowa ka qabateen shaqooyin kala duwan bal iga waran dadaalka aad wadaan magacaygu waa maxamuud maxamed faarax ee waxaa liiga goran ogyahay maxamuud yariisow aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa idaacadda v o a ee barnaamijkan gaarka ee liina ku casuumay aniga iyo martida sharafta leh oo igala qeybgelaysa barnaamijkan dhalinyarada garawe haddaan wax idinka taabto waxaan dhihi karaa dhalinyaro wax kasta soo bandhigi kadhah dhalinyaro hal abuur soo bandhigi kadhah dhalinyaro barnaamijyo gaar qabsan kadhah dhalinyaro dhiiran oo wax kastaahiba samayn karaa waxaan dhihi karaa garowe ayay ku caan tahay deegaano kala duwan ee soomaalida ahi waa laga yimaadaa oo garowe waa la yimaadaa waxaa timaada dhalinyaro kala duwan waxaa timaada qoraayaal makaatib waaweyn baa ku taalla horumaro kala duwan oo dhalinyaradu ay lixaad weyn ku leeyihiin oo ay u dhiiran yihiin inay istaagaan baa jira waxaa jira madallo kala duwan oo lagu dhiirigeliyo dadyoga intaas oo barnaamij oo dhalinyaradu ay haldoor u tahay oo awoodda koowaad ay dhalinyaro ay tahay baa jira oo wax lagu faana ah garawaan ka imid waxaana halkaan u nimid inaanu sii xoojino magaalooyinka kale iyo dhalinyarada isku xirno qofba magaalo kastaba dhalinyaro iscasuunto dhalinyaro xagga kastaba muqdisho ka timaado laascaano timaada laascaano kuwa ka taga hargeysa tagaan hargeysa kuwa ka taga jigjiga tagaan kuwa jigjiga kataga ka yimaadaan ay garawa yimaadaan kuwa garawa ka tagan ay gaalkacyo tagaan kuwa buurtinla ka tagana ay boosaaso tagaan maxamed waxyaaba aad adigu ka shaqaysa waxaad ii sheegtay isku xirka dhalinyarada hadda waxaad ka koobnaydeen dhalinyaro hargeysa iyo muqdisho iyo ka kala yimid qaarkood isku bartay kulankii weynaa bugaagta ee garowe lagu soo bandhigaya kow horta waxa ugu weyn waxa weeye isbarasho laba waxaa weeye isjacayl runtii waxaad dareemaysaa markaad magaalo kala tagtid waxaa keligaa markaa dareemaysa iyo markii aad magaalo kala tagtid fahanka koowaad ee ka haystay magaaladaasi iyo sida uu yahay aad baa sida ay kala duwan yihin u dareemaysa dhalinyarada ka timaada magaalada hargeysa garowe hadday yimaadaani waxay dareemayaan jacayl wanaag farxad raynrayn maxabo waxaasoo dhan waa wanaag yaalla laakiinse inta badan ma aynu aragno wanaagyada aynu haysano oo aynu arkayno maalin kastaahiba qodobka saddexaad oo aan dhihi karaahi waxa weeye inaynu siyaadino isku xirkeyni kow inaynu markaynu isbarano aynu haddana isjeclaano waxa imaanaysa inaynu isku xirano waxa imaanaysa inaynu wax isla qabsano waxa imaanaynaa qof baad maanta qoraa farax aadan waxay halkan u joogtaa inay buug soo bandhigto dad ay garawa ku baratay oo bandhigii ku baratay bahalkan joogay oo dhalinyaro ahaa dhalinyaradii baa barnaamijkii kusoo xiray ee madasha aad iyo aad baad umahadsan tahay sidoo kale najaxaadan waxaad qortay adigu buugaag afar gaadhaya bal iga waran hal abuurkaasi aada adigu ka qaadatay iyo waxyaabaha kuugu muhiimsan magacayga waa najaaxaadan faarax sida hore ugu sheegtaba waan ku faraxsan horta inaan ku sugnahay gobolka soole laasaanood bugaag baan qoray anigu sidaa sheegtay waa afar bug baan qoray bugaagtaasi waxay soo mareen darajooyin kala sarsareeyay soo mareen mar waxaa jiray aan helin jirin qof iyo caawiya oo soomaaliya igu adkaa aan nairobi baan joogay markaan qoraayo bugaagta qaar kamid a sababta u qoran waxyaalo waxaa kamid ahaa luqadayda jacaylaan u qabo ugu dambeyn haddee waanay maanta soo gaaray labakunsadextobankiina waan bilaabay maanta oo labakuntobanka ay tahayna waanay buurkii afaraad sababtan u qoranna waxay tahay inaan luqada hooyo kor u qaado sida loo helo bugaag badan oo cilmi aan ku qornay oo la akhristo waa wax wanaagsan oraah ay gabar soomaaliyan wiil soomaaliyeed oo dhankaa jooga baydhabo jooga uu soo qoray kan laascaanood jooga buug uu qoran inay dad ku nool baydhabo ama ku nool beledweyne ay akhristaan waa wax aada u wanaagsan waxay badinaysaa isku dhexgalka najax bugaagtaad qortay kuweebaa ka mida bugaagtaan qoray waxaa kamida buug la yidhaahdo waxaan lumiyey quruxdaydii buugkaas wuxuu ka hadlayaa kimikada la isticmaalo midana waxaa yidhahda ayaay dhalay oo magacaasuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa inan yar oo su-aashaas dhowr jari weydiiyey inankaasi garan mahayo ciddii dhashay wuxuu leeyahay dhadhanka hooyo weli maan dhadhamin dhadhanka aabanimana weli ma dhadhamin waa ina yaroo derbi jiif ah waxyaalahaas ka sheekanaya muqdisho ku noolyahay qaabkaas ku hadlay mid baa jir la yidhahda asagana qaado furaha farxadda waa dhiirigelin asaguna markaad bugaagta qoray sidoo kale oo aad doonaysa inaad halabuur samayso waxaa jirta gabdho badan oo dhalinyaro ah oo iyaguna jecel inay wax soo bandhigaan bal caqabada keliya aad soodhan karayso najaxay halabuurnimada gabdhaha guryaha la fadhiya way ka hortaagan tahay ama ay kuula yimaadaan oo qaar kula yaabaan maxaa ka midana aad ba u mahadsantahay aniga horta badanaa waxaa i yimaada hablaha dhanka qoraalka sidaa ognahayba waxaa jira dhaqaale xumi baa jirta qofka qoraaga ah ama hal abuurka leh waa la maalgelin jiray dowladdu aad bay u tixgelin jirtay lacag ba lagu siin jiray maskaxdiisa wuxuu ka soo saaro laakiin maanta dadka hal abuurka le waxay u badan yihiin dad aan shaqaysan arday ah saas ay tahayna ay ku aasan yihiin macluumaad badan maxamed adigu waxaad haysataan oo idinku ka mid tihiin naadi dhan oo akhriska ka sheekeeya bal caqabadaha hal abuurka haysta dhalinyarada maxay yihiin cabdikariinow mar labaad waa mahadsan tahay caqabado badan baa iska jira oo dhalinyarada haysta qoraalka kow waxaa ka ah caqabada haysta tusaale ahaan markuu qofkii dhalinyarada ahaa rabo inuu wax qoro laga yaabaa inuu tusaale ahaan buug ka hadlaya ama dhigana ka hadlaya deegaankii uu qoro uuna secondary ku jiro oo uusan magaaladaba ka bixin rabo inuu macluumaad deegaankii ama midigii ama uu aado laga yaabaa in xogtii dadkii qaar u diidaan oo ay yidhaahdaan inuu ay moodayaan inuu isagu faa-iido ka helayo waxyaalaha kale caqabadaha ee jira waxaa ka mid ah dhalinyaradii ma shaqayso shaqala-aan baa jirta dalka jirta in uu waayo awood uu ku qoro kusoo bandhigo ama uu ku daabaco bugaagtii markaa markuu hal abuurku idin yimaado oo a idinkuna aad niman dhalinyaraad tihiin waxyaabaad kula talisaan maxaa ka midana waxyaalahaanu kula talin waxaa ka mid ah inuu noloshan adag uu ku samro oo dadaal iyo karti muujiyo laakiinse uu gaari doono guusha uu maanta ay bilow tahay laakiinse uu guulaysan doono haddii allah uu daloidmo markasta dhiirigelin baan la daba joognaa wixii karaankaygana oo la qabanaa oo garibsaan haddaanu tusaale ahaan madbacadaha qaar baanu wada shaqayn la leenahay wixii aanu la riixi karno madbacadaha ula geyn karno ama aanu shaksi wax uga furdaamin karno intaanu riixi karnana waanu riixinaa maxamed waxaa jirta adigu waxaad ka dhawaajisa inaad isdhexgalka dhalinyarada xoojisaan bal ka waran hal abuurka iyagu aan is aqoonin sideebaad isugu keentaan waxyaabaha aad leedihiin ma jiraan goobo baraha bulshada aad isugu timaadaan oo kale oo aada dhalinyarada ku kulansisaan runtii haa garawe waxaa ka jira dhowr madalood qeyb dhaqan ah suugaan waa jiraa mahigaan baa la yidhaahdaa waa suugaanley badhigyo kala duwan bay leedahay waa wax aada lagu ammaano aada shaqooyin u fiican oo taya leh oo bandhig suugaanadiyo dadyo xataa casuuma suugaanley kala casuuma bay leedahay sidoo kale meel akhris oo weyn oo dadku isku yimaadaan sconsom la yidhaahdo oo dhalinyarta bahda qoraalka iyo akhriskaba ay aada iyo aada u timaado dadka buugta bandhigaya ay aada iyo aada u saacida waa garteen najax aan kugu soo laabto waxaa jira najaxey inaad gabar tahay bugaagtaana aada qortid waxyaabaha aad is leedahay qoraaga gabdhaha sanadahan inay lagu dhiirigelin karaya ay kusoo bataan inay qoraalka helaan bandhigii hargeysa gabdho badan baynu ku aragnay kii garow oo kalena gabdhaa yimid bal iiga waran aad baa umahadsan tahay baahi badan baa la qabaa eeln lama siiyo weli ma arkin siminaar la dhahayo maanta waxa lagu baranayaa luqada soomaaliga waayo dadku waxaa u maleeyaa in la baran af soomaaliga laakiin barashu u baahan yahay waxaa jira qaabka wax loo qoro asagana wuxuu u baahan yahay in la barto qaabka qorista la dhigahayo oo hargeysa lagu dhigay garoobe muqdisho lagu dhigahayo kulli waa dhiirigelin bay u tahay laakiin waxaas waxaa kaga muhiimsan in hoos laga soo dhiso oo gabdhihii loo sameeyo bandhigyado loo sameeyo siminaaro ee cashara ku qaataan xiisado loo dhigo luqadii iyadoo ka dhisan markaas ee bandhigi la sameeyo aad ba in loo shaqaalaysiiyo la maalgeliyo waayo waxaa la yidhi inantu waa macalin qarsoon haddii aan gabdhaheena wax barno gabdhaheena hal abuurkooda aan soo saarno waxaan helaynaa madax wanaagsan baan helanaa wiilal wanaagsan baan helanaa gabdho wanaagsan baan helanaa ilmo wanaagsan dhul wanaagsan iyo shacab wanaagsan iyo dad wanaagsan baa soo baxaya marka adigu hadda meelaha markaa tegay sidoo kale aad bugaagta kusoo bandhigaysa tirada gabdhaha dhalinyarada iyo wiilasha bal ka waran inta jeer aad tagtay ma isleedahay isbedel baa ku imanaya gabdhihiioo way kusoo biirayaan inay wax qoraan oo waxna soo bandhigaan ama magaalooyinka ay tagaan
waa runtaa taas way jirtaa waan fiiriyaayo waan qiimeeyaa qardhaan tegay inanba waxal qofka u horeeyo buu kusoo bandhiga waxay ahayd inan gabar bay ahayd oo soo bandhigtay halkan markaa imaada laascaanood inanbaa iyadan ku bandhigaysay farax maasha allah oo xalay bandhame hore bandhigaysay iyaa gabadh inantii hargeysa ka timid marka waxaan dhihi karaa way soo badanayaan habluhu wax qoristooda aad bay usoo badanaysaa garow mid baan ka qayb gala iyadoona gabar bay ahayd meelo badanba hablaha soo badanay inkastoo yaantii hore dee wiilashu ay wax qori jireen habluhu hadda waxaan arkaa inay kor usoo kacayaan horumarkooda alxamdulilah inagoo guntiga gabagabadii ku dhow maxamed cabdicasiis xali jiidaal waxyaabahaad ku talinaysaan maxaa ka mid ah waxyaabahan ku talinayno waxaa ka mid ah in waxaa jirtaa dhalinyarada maankooda waxyaalo badan ayaa ku jira oo ku dihin firfircooni badanna way muujinayaan marka waxyaalahan ku talinayo haddii dowladaha ama hay-adaha samafka daneeya dhalinyaradan kula taliya waxa weye in dhalinyarada la garab istaago weliba dhalinyarada dalkooda aaminay jecella inay dalkooda iyo dadkooda waxyaalaha guduugan hadday noqon lahay taariikh hadday noqon lahay asraar hadday noqon lahay sooyaal kale hadday noqon lahay dhaqan hadday noqon lahay deegaan la taageero oo taageero laga garab istaago oo dhalinyarada la dhiirigeliyo oo dhalinyarada la tuso in la garab taagan yahay marka waxyaalaha kale aan iyaguna dhalinyarada qoraayada kula talina waxaa ka mid ah inay wax tayo leh oo dalkaiyo dadkaba dhigaalu noqda iyo dhito oo faa-iidana u leh ayaguna soo bandhigaan aysan noqon in ay soo bandhigaan wax un ah ama bug aan tayo lahayn oo ah igagii ana waan qoray marka inay soo bandhigaan wax tayo leh oo runtii bulshada iyo dadka iyo jiilasha dambe xitaa intifaacaya haye maxamuud waxyaabaad is leedahay qaybta isdhexgalka iyo dhalinyarada maxaa ka mid ah dhalinyaradu inta badan waa aqoon yahano waa dadka keliyaoo waxbartay haddana waxaa moodaa inaynu la soconno dad juhala dad aan danteenna garanayn dad iska siyaasiya oo dad yow ino ina ina afduubayaan afkaarteenna iyo arrimaheena iyo dhan marka waxaa dhihi lahaa kow waa inaynu horta samaynaayoo kale inaynu midowno laba waxaa ka mid ah istaageerid inagu dhammaantiin gobollo kala duwan iyo deegaano kala duwan baan ku dhaqannahay waxaa loo baahan yahay inay dhallinyaradu maanta biri ayagaa dhallinyaradu waa maantana ayagaa dalka wax tari karaa birina ayagaa dalka wax tari karaa marka yaan lagaa dhacidin biriba wax qaban ka dhaaye maantaba qof kastoo dhallinyara waxbuu qaban karaaye wuxuu wadankana u qaban karo dalkana u qaban karo cidi kama xigto dhulka meeshuu ka tegay meeshuu wax ka qabanayo dhammaan waa iskugu mida meeshuu joogana qofkaas wax ka qabto adduunku waa tartamaya inaynu tartan galno aqoon baynu yeelanaye aqoonteenu dee dadka juhaalaha yayna la mid noqona bal dadka wax wax bedela inuu keeno najax maxaad adigu usoo jeedinaysaa talooyinka gaar ahaan hablaha wiilasha dhalinyarada iyo cid kastoo qoraya waxaad adigu kelmadaada ugu dambeysaa barnaamijka gabagabadiisa ayaynu joognaa aad baa umahadsan tahay anugu waxaan dhahayaa soomaaliyadoo dhan dhalinyaroo dhan waxaan leeyahay han iyo hiigsi yeesha qof kasta ilaahay hibuu siiyey hiba ogooniyuu siiyey qofaa ganacsiga ku fiican qofaa qoraal ku fiican qofaa ku fiican weriyanimo waxyaalo badan baa jira fursado badan baa bannaan oo aad u badan marka waxaan leeyahay fursadaha ka faa'iidaysta oo aan noqonina dad dawarsada ama dad aan waxba shaqaysan dad aan wax soo saarin ha noqonina noloshiina maareeyaan leeyahay oo dadaala dhegaystayaal intaas waxaynu ogaag barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimid magaalooyinka garoowe iyo muqdisho iyo laascanood waxaana dhalinyaradaasi kala hayeen maxamed cabdicasiis cali jiidaal oo ka socday naadiga akhriska ee qoraalka ismaaciil mire ee fadhigiisu yahay magaalada laascanood maxamuud maxamed faarax oo degan magaalada garoowe kana shaqeeya isdhexgalka dhalinyarada sidoo kale najax aadan faarax oo iyadu qortay afar buug kana timid magaalada muqdisho dhallinyaradan ayaa waxay ahaayeen kuwo ka kala yimid magaalooyinka hargeysa iyo garoowe magaalada laascanoodna kusoo bandhigaya sida ay dhallinyaradu isdhexgal u samayn lahaayeen waxaana idinla socotiin anigoo cabdikariin olola sidaas iyo nabadgelyo
cabdikariin olol ayaana barnaamijkaasi laascanood kusoo diyaariyey halkaad kala socotaana waa idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa washington idinkaga imanaya haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa mar kale maanta layskugu soo noqonaya waxaana fooda isdari doona kooxaha newcastle united iyo tottenham hatsba halka manchester united ay soo dhoweynayso kooxda kubadda cagta ee westham united ciyaartaasi oo ka dhacaysa gegida old travord ee magaalada manchester manchester united ayaa waxaad moodaa sanadkan in ay safka hore ka gelayso horyaalka dalka ingiriiska sida dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay sheegayaan maadaama ciyaartooy fara badan oo wanaagsan ay soo iibsatay haba ugu horreeyo ciyaaryahanka lukaku oo ay ku soo iibsatay lacag kor u dhaafaysa toddobaatan milyan oo ganiga ingiriiska waxaana sidaa caanka ah tababaraha kooxdaasi ee morino sanadka labaad ee kooxda uu la joogo uu ugu guulaystaa horyaalka dalka hadba uu markaasi laylinayo kooxdooda sidaasina haatan waxaa dad fara badan ay saadaalinayaan xilli ciyaareedkan in kooxda kubadda cagta ee manchester united ay hanashada horyaalka dalkaasi kuwa ugu sarreeya amaba ku guulaysta noqonayso kulamadii ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ha dhacana haddii aan soo qaato waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee chelsea oo gurigeeda lagu dubtay oo saddex iyo laba lagu qabtay banley ayaa ka badisay ciyaartaasi chelsea waxaa ku dhacday in calaamada guduudan loo taago laba ciyaaryahan qaybtii hore waxaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan kayhil kabtanka kooxdaasi qaybtii dambe ciyaartana ciyaaryahan fabrigas ayaa isna calaamada guduudan loo taagay oo sidaasi waxay u ciyaarayeen sagaal ciyaaryahan fursadaasi banley way ka faa'iidaysatay iyadoo weliba qaybtii hore ciyaarta saddex gool iyo eber ku hormartay hase ahaatee chelsea oo dhaawac la luudaysa islamarkaasina aad moodo aar la qaniinay ayaa ciyaartaasi laba gool ka daba keentay walow aanay suuragal noqon inay ciyaartaasi wax guula ka hesho kooxda kubadda cagta ee crystal balas oo gurigeeda ku dheelaysana waxaa ku durdurisay oo ku tababaratay kooxda dhowaantan kusoo biirtay waaba xilli ciyaareedkan horyaalka dalka ingiriiska hatsfield saddex iyo eber ayaa lagu qabtay crystal balas everton ciyaaryahankii wayne rooney wiilkoodii oo ku soo noqday ayaa gool u saxiixay oo halkaas gool ayay kaga badisay kooxda stoke city southampton bareejo ayay ka qaadatay swan city westbermij albienna waxay iyadana hal iyo eber kaga badisay f c banmouth kooxda kubadda cagta ee brighton and hof albion oo iyaduna ka mid a kooxaha ciyaaraha heerka labaad sanadkan ka yimid ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo manchester city ayaa murqaheeda si wanaagsan u kala baxsatay oo labiiyo eber ayay ku qabatay ciyaaryahanada sergio aguero ayaa gool ka mida galiilyahanka goolka kale oo ahaa gool iska dhalaysa oo louis dhanka ciyaaryahanka la yidhaahdo iska dhaliyey goolkaasi dhinaca orodadana haddii aan si kooban u jaleeco ciyaaryahanada usain bolti iyo mow faarax ayaa guuldarro ku macsalaameeyey tartanka orodada kadib markii usain bolti uu dhaawacmay isagoo tartamaya boqolka mitir ee qoriskudhiibka halka mow faaraxna mukhtaar idriis oo u dhashay waddanka etoobiya uu kaga guulaysta bilada dahabka ah ee shanta kun moofaarax ayaa isaguna ciyaaraha ka fadhiisanaya isagoo guuldarro qaba oo kaalinta labaad ayuu galay waxauna qaatay biladda qalinka ah waa tahay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha haatanna dhinacii heesaha ayaan jalleeci doonaa
codadkaasi macaan ee hibanuura iyo cabdiqays ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah jacfar kuukaay ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abiikar oo dhinaca soo saarista naga caawiyey intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
walaalka naciise maran xalay nefkii dheshe nin lakiga ka faashaday wuxuu sheegay nuur dhacay iyo taabgalbeed daruuroy walaalkay markaad naagu noqotaan iyadana walaalkay markaad naagu noqotaan niyadana naftaad iyo jacaylku